halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab jimcaha saddexda bisha may sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali dot com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo sahra ciilanuur
qodobada aad ku maaqli doontaan idaacadeeda galabnimona waxaa ka mida barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda inta badan waxaa dhacda in dowladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacaddi ugu geysato oo ay u xirto oo ay xabsiga u geysto cadihin markay kaa tan badato murugada xitaa oyntu waa seegaysaa waayo mataqaanaa waxa xataa dhacay waa rumayso waaye in cabdisaar layidhi waa dhintay waa rumayso waaye dil baa jiray jo waxaa la yidhaahdaa gaalkacyo ka dhacay sebtembar oo weli hadeertan aan laga hayn wax jawaaba waxaa la yidhaahdaa qolyihii dambi baarista iyo booliska
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada soomaaliya oo gaadhay magaalada garowe oo uu xadda shir ka furmayo xilli ay xiisad cusubi ka dhalatay sharci doorasho oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida
golaha senadka ee maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu buriyo go'aanka diidmada qayaxan ee uu madaxweyne trump kaga hor yimid qaraar uu golaha kongaresku hore u gaadhay kaasoo dhigayay in dowladda maraykanku ay joojiso taageerada ay u fidiso isbahaysiga sacuudigu hogaamiyo ee la dagaalamaya xuuthiyiinta yemen inkastoo codayn uu goluhu qaaday ay saddex iyo konton senatar ay taageereen burinta go'aanka madaxweynaha halka shan iyo afartan kalena ay kasoo horjeesteen haddana tiradaasi ma ahayn mid buuxinaysa tirada uu xeerku dhigayo taasoo ah in saddex meelood oo laba ka mid ah boqolka senatar ee golaha senadka ay isku raacaan arrintaasi si ay u meel marto maamulka madaxweyne trump ayaa hore codka diidmada qayaxan ee vitooda u saaray qaraarka kongareska waxaana uu madaxweynuhu sheegay in sacuudigu uu yahay saaxiibka maraykanka islamarkaana uu yahay cadowga iiraan xidhiirka ka dhexeeya saxaafadda iyo dimuqraadiyadda ayaa sanadka noqday halkudhigga ugu weyne lagu xusayo xorriyadda warbaahinta oo sanad kasta saddexda bisha mey dunida looga dabaaldego maanta in ka badan boqol munaasabadood oo xorriyadda saxaafadda lagu xusayo ayaa ka dhacaya dunida daafaheeda magaalada adisababa ee xarunta dalka etoobiya ayaa sanadkan markii ugu horreysay laga xusayaa dabaaldegga xorriyadda saxaafadda dalka etoobiya oo hore caan ugu ahaa xadhigga wariyeyaasha ayaa intii xukunka la wareegay ra-iisul wasaare abiy axmed bishii abril ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii ay xukuumaddiisu ooda ka qaaday dad badan oo wariyeyaal iyo qaar kale oo u xidhnaa cabirka fikirkooda waxaana la hirgeliyey sharci cusub oo dhiiri gelinaya saxaafadda xorta
duufaanta dabaylaha iyo roobabka wadata ee fani ayaa ku dhufatay xeebaha bari ee dalka indiya dabayshan ayaa ku dhufatay gobolka odisha horaantii jimcihii maanta in ka badan hal milyan oo qof ayaa laga yaabaa in ay saamayso arrintan madaxda indiya ayaa sheegay in duufaantan lagu qiyaasay inay tahay darajada afraad ee heerka lagu cabiro awoodda duufaanada
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka britain jemery hunt iyo ra-iisul wasaaraha dalka germany angela markel ayaa socdaallo kala duwan ku tegaya wadamo ku yaala qaaradda afrika toddobaadkan si ay ula soo galaan heshiisyo maalgashi iyo taageero isugu jira angela markel ayaa booqanaysa wadamada burkina faso mali iyo niger waxaana ay ku baaqday inay ku bixin doonto wadamadaasi lacag qadarkeedu gaadhayo sideed iyo lixdan milyan oo doolarka maraykanka kaasi oo loogu talagalay in lagu taageero booliska iyo hay-adaha amniga ee wadamadaasi waxaana la sheegay in kun askari oo ka tirsan ciidamada wadanka jarmalka ay sidoo kale u rarayso wadamada ku yaala galbeedka afrika halka sidoo kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka britain jemi uu isaguna tegayo wadamada niger iyo jad kaasi oo la sheegay inuu kasoo hirgelin doono heshiisyo maalgashi oo ku kacaya shan dhibic laba milyan oo doolarka maraykanka sidoo kalena waxa uu ugu deeqay inuu wadamadaasi uu tegayo geyn doono macalimiin wax ka dhigta dalalkaasi gaar ahaana luqadda ingiriisiga
halkaad dhegeystayaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada garowe waxaa maanta gaaray qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada soomaaliya waxaa kaloo tegaya halkaasi madax ka socota dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay ku jiraan ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo maalinta axad ah ayaa waxaa magaaladaasi ka furmaya shir u dhexeeya dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada shirkan ayaa haddaba kusoo beegmaya xili ay xiisad cusubi ka dhalatay sharci doorasho oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya wariyaha v o eda nuux muuse birjaab ayaa warbixintan garowe ka soo diray ilaa saakay waxaa garoonka diyaaradaha jenaraal maxamed abshir kasoo degaya madaxda maamul goboleedyada oo ugu horreeyey madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen islamarkaana ay ku xigeen madaxda jubbaland iyo hirshabeelle marka laga reebo madaxweynaha galmudug oo isaga safar dhulka ah saacadaha soo socda ku imaan doona magaalada garowe abbaare afarta iyo qadar daqiiqada ah ayay kusoo beegan tahay diyaaradda wadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo wafdi wasiiro iyo xildhibaano isugu jira oo ku wehelinaya socdaalkiisa waxaana garoonka iminka ku sugan madaxda puntland oo ilaayo saakay u taagnaa soo dhoweynta wafuudda soo gaaraysa garowe socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa ka duwan kuwii hore ee madaxda ku imaan jireen magaalada garowe iyadoo wararka aan ku helayo inaysan jirin wax ciidan ah uu wato ama kasoo horeeyey marka laga reebo ciidamada puntland oo ilaalin doona wafdiga ra-iisul wasaaraha taasoo ugu gol leeyahay mid horseed u noqonaysa ciidamada ay qaadanayaan madaxda maamulada marka ay ka tegayaan xarumahooda dhanka kale wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale isla beri la filayaa inuu soo gaaro magaalada garowe oo maalinta axadda uu ka furmi doono shirweynaha dhex maraya dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka waana shirkii ugu horeeyey ee noociisa ah ay madaxda federaalka oo wada socda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku yeeshaan garowe xilli uu aada u liito wada shaqeynta maamul goboleedyada qeybtood iyo hogaanka dowladda federaalka maalmihii ugu dambeeyena waxaa si weyn looga dareemayey magaalada garowe u diyaargarowga shirka madaxdan ee ka furmaya maalinimada axadda ah ee nagu soo wajahan nuux muuse birjeeb v o a garowe mahadsanid nuux haddaba shirkan garowe ayaa ku soo beegmaya iyada oo maamulada puntland iyo galmudug ay ka hor yimaadeen sharci ku saabsan doorashooyinka oo shalayto ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin amuurahaasi ku saabsan golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa shalay ansixiyey xeerka doorashooyinka dalka xeerkan ayaa ahaa mid horey loo ansixiyey balse wax kabedel lagu sameeyey sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye waxaa la hor keenay oo ansixin loo keenay sharciga doorashooyinka qaranka oo la ansixiyey maanta sharcigaas oo ah halbeegyada ugu muhiimsan arrimaha federaalka dalka kuwo kaloo muhiimena way jiraanoo badan oo wasaaradda ag yaalla oo shuruuca oo laga sugaayo oo aan rajaynayno inay isi soo raacaan si hannaanka federaalka oo la sugayo dalka inuu ka hirgalo ay qaybta muhiimka ah oo ay ku leeyihiin ay u buuxiyaan xeerkan oo ah mid ku saabsan sida wax loo dooranaya iyo meelaha laga dooranaya ayaa qaar ka mida dadkii akhriya waxa ay sheegeen in qodobada qaar ay keeni karaan ismariwaa dambe intase aan la gaarin eegista qodobada muranka keeni kara ama lagu kala aragti duwanaan karo ayaa waxaa diidmo ka keenay maamul goboleedyada soomaaliya qaarkood maamulka puntland ayaa soo saaray gelinkii dambe ee shalay war-saxaafadeed ay ku diidan yihiin ansixinta ay golaha wasiiradu ansixiyeen xeerkan cusub wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadeynta ee puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa v o eda u sheegay in aan maamulka puntland laga talagelin xeerkan ay golaha wasiiradu ansixiyeen in arrintaas runtii galab maanta ayay xogteeduna soo gaadhay in xukuumadda labaha xukuumadda dowladda federaalka ay ansixiyeen xeer lagu sheegay inuu yahay xeerka doorashooyinka annagu ka puntland ahaan xeerkaas wax xog aan ka hayna ma jidho geedi socodka uu soo maray iyo sidii lagu soo diyaariyey ansixintiisuna waxay u muuqataa markii hadda la fiiriyo habka loo diyaariyey inuu yahay mid dastuurka dowladda federaalka ee kumeel gaarka dowla dastuurka meelgaarka dowladda federaalka barbar marsan sidoo kale wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug cabshir cabdi shiiqow ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku habboonaan lahayd inay la tashi la samayso maamulada dalka isagoo xusay inaysan maamulkooda waxba kala socon ansixinta xeerkan
sidaad ogtahaba dalku runtii wuxuu qaatay federaal waxaa la dhisay dowlado xubno ka ah dowladda federaalka ah runtiina waxaad moodaa dalku inuu ku socdo wadatashi iyo isasgarad mararka qaarna meelaha xasaasiga ah in laga fadhiisto oo go-aan midaysan lala gaaro bulshada soomaaliyeed gaar ahaan axsaabta iyo dowlad goboleedyada runtii maalmihii dambe xoogaa waxaa jiray wadatashi la-aan arrinta ku aadan dowladda federaalkuna runtii way dadaaleysaa laakiin waxaad moodaa in dadaalkaasi uu yahay dadaal qabiic ah oo runtii stakeholderskii laga rabay inay arrintan ka qayb qaataan aada moodo inay banaanka ka joogaan marka de waxaan isleeyahay kolley baarlamaankiina waa u dhiman yahay annagu ka dowlad goboleed ahaana waxaan isleenahay arrintaasu waa waa waxaa waktigeedii ka hormarta iyadoo lala tashan stadiadi balse wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye ayaa sheegay in sharcigan uusan ahayn mid cusub balse uu yahay mid horay dhinacyada ay qusayso ay iskula meel dhigeen kulan ka dhacay magaalada baydhabo haddase lagu sameeyey sixitaan yar
sharcigu wuxuu soo maray heerar badan markii ay ugu muhiimsanayd waxay ahayd bishii juun shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabta baydhabo oo looga soo heshiiyey qaybihii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyey oo kala ahaa hannaanka doorashada iyo hannaanka deegaan doorashada oo micnaheedu yahay qaabka qofka soomaaliga ah oo muwaadinka ahi uu u dooranaayo hoggaankiisa iyo meesha laga dooranayo labadaas arrimood oo kalea horaa looga soo heshiiyey sharciga golaha uu maray baarlamaankuu soo maray madaxweynaha saxeexay sharci dhaqangalahoo ahaa sharciga markii loo geeyey ciddii isticmaali lahayd oo furin lahayd oo ah guddiga doorashooyinka qaranka waxaa laga arkay cilal cilalkaasna waxaa sabab u ahaa baarlamaanka guddiga u qaabilsan shuruucdan oo xoogaa isbeddel yar inay ku sameeyaan sharciga go'aansaday wasiirka arrimaha gudaha puntland waxaa kaloo uu sheegay inaysan jirin wax qodobo gaara oo hadda uu tilmaamayo oo xeerkan ay ka dhibsanayaan balse tan guud ay tahay in ay meesha ka maqan tahay xaqii ay maamul ahaan u lahaayeen in laga talageliyo masiirka dalka waanaad og tahay inta badan markii la fariisiyo dhamaystirka dastuurka qodobadiisa huseeyo arrimahan doorashooyinka marka ayay imaan kartaa in laga hadlo qodobada la qaadanayo iyo sida loo qaadanayo dastuurka ayaana go-aan ka gaari doona hanaanka uu u ekaanayo doorashooyinka la geli doono laakiin falastiinay marra ma shaqaynayso in dalkaana la rabo in la dhiso dhinaca kalena dastuurkii iyo shuruucdii lagu heshiiyey inta la dhinac maro lala yimaado kuwa jeebka lagala soo baxay oo aan markaas waafaqayn taas ayaana keenaysa dadku inta badan inay xarig jiidka noocaan oo kale haysto
isku soo wada duuba waxay tallaabadani caqabad cusub ay hor dhigaysaa xiriirkii maamulada dalka qaarkood iyo dowladda dhexe oo aan markii horeba wanaagsanayn sidoo kalena waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay socto qabanqaabada kulan dhammaadka toddobaadkan ka furmaya magaalada garowe oo ay leeyihiin dowladda dhexe iyo maamulada dalka falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duday halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
sanad walba saddexda bisha may maanta oo kale waxay dunidu xustaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda dunida boqolaal wariyaal ah ayaa xabsi ugu jira shaqadooda xarumo warbaahineed ayaa albaabada loo laabay halka wariyaal kale weli shaqadooda ku jira lagu hayo caburis sidaas daraaddeed waxay dunidu maalintan eegtaa mabaadi'da asaasiga ah ee saxaafadda xorta ah waxaana qiimeyn lagu sameeyaa xorriyadda saxaafadda ee dunida waxaa wax la iska weydiiyaa difaaca wariyaasha iyo xarumahooda warbaahineed agaasimaha v o eda amanda bennet ayaa ka hadashay ahamiyadda ay leedahay saxaafadda xorta ah wariyaheena nuur xasan nuur ayaa inoo soo koobaya agaasimaha v o e da amanda bened waxay marka hore ka hadashay ahmiyadda xorriyadda saxaafadda
waxay tidhi halkan gudaha maraykanka waxaan dhahanaa ma ahayn wax si kama ah u dhacay in xorriyadda saxaafadda laga dhigay isbeddelkii ugu horreeya ee dastuurka sababtoo ah ilaa aad ka helayso saxaafad xor ah oo si madax bannaan dadka u siin karta macluumaad ma heli kartid bulsho dimuqraadi ah eeg dunidu waxaa ka dhacayo tusaale ahaan dowladaha qaar marka ay bohol ku dhacaan ama ay samaynayaan wax aysan dadkooda raalli ka ahayn ama marka ay dhacayaan afgembiyada iyo doorashooyinka lagu tartamo inta badan waa xilliyada ay afka xidhaan warbaahinta xorta ah marka maxay tahay sababta sababta ayaa ah in ay dowladuhu xaqiiqsadaan in xogtu ay awood tahay marka ay dadkuna helaan awoodda warbaahinta waxaa dhacaysa in ay dheeli tiraan awoodda dowladda sidaas daraaddeed hogaamiyaasha waxay xidhaan warbaahinta si ay u ilaashadaan xakunkooda agaasimaha v o e da waxay sheegtay in wariyayaasha ka howlgala dalalka dunida oo ay ku jiraan kuwa v o e da uga soo warama adduunyada oo dhan ay wajahaan khatar dhinacyo badan uga imanaysa waxay tidhi waa arrin khatar ah sababtoo ah wariyayaasha ayaa wajahaya dhibaato sanadkii hore wariye ka tirsan v o e da ayaa lagu dilay soomaaliya gaari ayaa ku aqarxay xilli uu soo tabinayay warbixin marka wariyayaasha waxa ay wajahayaan khatar sida khatarta guud ee haysata bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin tusaale ahaan weerarada ama qaraxyada ka dhaca meelaha caamka ah waxaa kale oo ay wajahayaan weeraro ay suurtagal tahay in iyaga si gaar ah loogu bartilmaameydsado oo kaga yimaada dad aanan rabin wararka ay soo tabinayaan dhacdooyinka ka dhanka ah wariyayaasha ee aan hadda ku aragno adduunyada waxaa ka mid ah in saxafiyiinta baara dembiyada musuqmaasuqa ay u dayacan yihiin weeraro kaga yimaada shakhsiyaad amanda banet agaasimaha v o e da waraysiga lala yeeshay waxa ay ku soo qaaday wixii ay kala soo kulantay safar ay dhowaan ku tagtay qaaradda afrika oo ay kula soo kulantay wariyaal ka soo kala jeeda dhammaan dalalka afrika waxay tidhi waxaa ii suuro gashay in dalka uganda aan kula kulmo koox wariyayaal ah qaar badan oo iyaga ka mid ah waa la garaacay waxaa loo jirdilay shaqada ay hayaan waxaan la kulmay wariyayaal ka kala yimid dhammaan qaaradda afrika kuwaas oo iga warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan howl maalmeedkooda saxaafadeed gaar ahaan nidaamka warbaahinta ay u shaqeeyaan oo intooda badan milkiilayaasha leh warbaahinta ay wataan ajendayaal iyaga gaar u ah saxafiyiintani waxay ii sheegeen in ay noqon karaan wariyayaasha ugu wanaagsan adduunyada laakiin waxaa taasi ka hor istaaga shakhsiyaad kale warbaahinta ay u shaqeeyaan arrintaasi runtii waxay ahayd dhibaato weyn oo aan soo arkay dhibaato kale oo aan ku soo arkay afrika ayaa ah in wariyayaasha aysan helin mushaar wanaagsan waxaan ognahay inaan isku dayayno in aan ka dheeraanno qaadashada waxaa ku jira baqshada midabka bunniga ama kafeega leh oo micnaheedu yahay laaluush oo ah inuusan wariyuhu marnaba isku dayin laakiin saxafiyiintana waxay ii sheegeen inaysan helin lacago ay noloshooda ku maareeyaan sidaas daraaddeed waxa ay ku jiraan halgan adag maalinta saxaafadda xorta ah oo adduunyada laga xuso maanta oo kale sanad walba ayaa markii ugu horreysay waxaa looga dhawaaqay shirkii golaha guud ee qaramada midoobey sanadkii kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii kadib markii ay tala ahaan u soo jeedisay hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee loo soo gaabiyo unesco aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo soo koobiyey waraysigaasi lala yeeshay agaasimaha v o e da amanda benet halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o e haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaana la socodsiinayaa haarun macruuf
soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee suxufiyiintu ay ka shaqeeyaan sida ay qoreen hay-adaha u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka suxufiyiinta soomaaliya ee la dilay labaatankii sano iyo dheeraadkii colaaduhu waddanka ka jireen waxay gaadhayaan ku dhowaad toddobaatameeyo dilalka badan ee suxufiyiinta ayaa ku soo beegmay xilli ay saxaafadda soomaalidu soo kobcayso islamarkaana xorriyadda in wax la sheego ama xog la helaa ay ka muhiimsan tahay xilliyadii hore haddaba iyadoo loo dabaaldegayo maanta maalinta xorriyadda saxaafadda ayaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ku soo qaadanayaa xaaladda xorriyadda saxaafadda ee soomaaliya aynu ku horrayno haddaba magaalada muqdisho oo ay ka dhaceen tacadiyada ugu badan ee loo geystay suxufiyiinta soomaalida gaar ahaanna dilalka iyo hanjabaadaha hay-adda commitee to protect journalists ee u dooda xuquuqda suxufiyiinta waxay sheegtay in soomaaliya lagu dilay shan iyo labaatan saxafi tan iyo sannadkii labada kun iyo siddeedda dilalkaasi oo aan midkoodna cid loo maxkamadayn dilalka badankooda waxaa dhabarka loo saaray ururka al-shabaab suxufiyiinta qaarkoodna waxay ku dhinteen weerarro ay si toos ah mas-uuliyaddooda u sheegteen ururka al-shabaab sida qaraxyo iyo weerarro ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada muqdisho dadka ku dhintay weerarrada al-shabaab waxaa ka mid ahaa cali nuur siyaad oo ku dhintay qaraxii afariyo tobankii oktoobar sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobanka ka dhacay magaalada muqdisho waryahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ku eegaya khataraha culus ee ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta muqdisho isagoo ina xusuusinaya qaar ka mid ah suxufiyiinta naftooda ku weysay inay dadweynaha u tabiyaan wararka saamaynta ku leh noloshooda iyo degaanka ku xeeran maanta oo ay taariikhdu tahay saddexda mey waxa ay ku astaysan tahay maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka taasoo meelo badan oo dunida ka mid ahna si weyn looga maamuusayo waxaana xuska maalintani uu ku soo beegmayaa iyadoo sannadihii ugu dambeeyey ay saxafiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho ka howlgala ay wajahayeen tacadiye isugu jira dilal qorshaysan qaraxyo lala bartilmaameedsanayo xarig iyo hanjabaado joogto ah oo uga imanaya dhinacyada isku haya siyaasadda dalka afar iyo tobankii oktoobar sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii galabnimo sabdi ah waxaa isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ka dhacay qaraxii ugu xooga weynaa kaasoo ay dad badani ku hoobteen waxaana qaraxaasi dadkii waxyeelladu ka soo gaartay ka mid ahaa wariyaal ka howlgelayay idaacadda v o a oo uu ka mid yahay cabdulqaadir maxamed cabdulle oo qaraxaasi ku dhaawacmay halka uu ku geeriyooday cali nuur sayid axmed oo isna ahaa filim qaado la shaqaynayay v o a waa kan cabdulqaadir oo dib u milicsanaya waxyaabihii dhacay maalintaas afar iyo tobankii oktoobar laba kun toddobayo toban ee galab sabdi ah annagoo ku jirna shaqa maalmeedka caadiga ahayd oo xilligaa diyaarinaya warbixin ku saabsanayd xabsiga dhexe ayaan ku laabtay goobteyda shaqada oo ahayd isgoyska soobe laakiin nasiib daro daqiiqado yar kadib markaan halkaas gaara waxaa dhacday musiibo weyn oo aan ku waayay saaxiibkay cali nuur sayid axmed allah u naxariisto anigana waxaa iga soo gaaray dhaawac xoogan oo aad u saameeyey jirkayga intiisa badan sababayna inaan galo xaalad kooma ah oo aan ogeynba waxa dhacay iyo sida ay wax ahayd waxaana ka mid ahaa dadkii qaraxii afariyo tobankii oktoobar saameyntaas weyn uu ku yeeshay noloshooda saameynta maarata marka loo eego badqabkii jira caafimadeed uu saameyn iga soo gaartay dad badanna way ku dhinteen marka wuxuu ahaa xasano markaad fiiriso galab xanuun badan ayay ahayd afariyo tobankii oktoobar muddo hadda laga joogo sanad ee barka hor sidoo kale naciimo nuurgeeddi oo ah xaaskii uu ka geeriyooday filim qaadi cali nuur sayid axmed ayaa sannad iyo bar kadib geeridii saygeeda ka warbixisay sida uu dareenkeedu yahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ubadkii ay isu dhaleen cali nuur sayid axmed waxaa u dhalay saddex caruurah laba caruura haystay markuu dhimanayay oo shan biloodoo uraa lahaay alxamdulilah wiilaan dhalay hadda saddex caruura ay joogto oo mid xanuunsan yahay bareeles yahay intuu noolaay nabad iyo caafimaad iyo farxada ku wada nooleen alxamdulilah hadartaan koley ilmo aabbahooda ka maqan baahidooda qofkeeda oo dhibkaas ku jiraa dareemi karo alxamdulilah ilmaha anaa haysto anaa la joogo hooyo iyo aabba intaba u ah mid xanuunsanna waa iska jiraa oo jiran ilmahan jiran ah jiradu ku dhasha saddex sano jiro walaahi nin wanaagsan uu ahaay nolol fiicanu nin qabowna waa ahaay nin fiicanna waa ahaay walaahi booskiisa koley hadartaan ma isdhihi karo qof oo ilaaha ku cilmila laakiin qof buuxin karaa ah hadartaan taagan laakiin nin aad iyo aad u qabow oo u wanaagsan uu ahaay boqolkiiba boqol aniga iyo ilmihiisaba noo wada fiican dhinac walbana wuu naga dhisi jir wuxuuna ahaay aabbo wanaagsan oo ilaahay naga wato alxamdulilah naga aana uga sabarnay ilahay waxaa ka rajeynaynaa bedelkiisa qeyr qabo wariyaashii ku geeriyooday qaraxyadii bartilmaameedka ahaa ee muqdisho ka dhacay waxaa ka mid ah cabdisataar daahir sabriye oo ka tirsanaa idaacadda raadiyo muqdisho haddaba cabdinaasir daahir sabriye oo ah madaxa barnaamijyada tv-ga qaranka oo ay wada dhasheen marxuumka ayaa v o a la wadaagay xusuustii ku aadanayd geeridii walaalkiis cabdistar allah naxariiso wuxuu geeriyooday laba kun labaiyo toban bishii sagaalaad labaatankii sebtembar allah naxariisto qalab khamiista xilli uu osoonaa xilliga lagu dhawaa afarka ayay ahayd geeridiisa qarax lagula eegtay baarka hooyooyinka agaarka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir xilli uu afar u doonayay hooygiisa oo sii maraya maqaadisi afar u doonto asaga iyo saxaabtay la socotoy liibaan iyo cabdiraxmaan yaasiin kamid ahayn suxufiyiinta halkaas u geeriyooday aniga subaxaas oo khamiis ah ayuu ila hadlay halkaas ayaa hadalkiisa ugu dambeysay waa subaxa khamiista ah afar saac subaxnimo oo telefonka asaga soo waca weliba galabka minka tahay oo koo iyo toban saac samsona joogo aniga meel timjaraan oo ku jiro tinta la jaraayo ayaa waxaa maqlay jug waxaa markiiba isoo wacay taleefon kale wiil saaxiibka ismaaciil yado jaamacadda la ligi jiray wuxuu nuu qaraxa baa ka dhacay xamar weynaha la leeyahay ee cabdistaar wac cabdistaar telefonkiisaa wacay waa laga qabwaa marka hore waa ku cesho waa laga qabwaaye markii saddexaad ayaa laga qabtay ninaa iga qabtay wuxuu yidhi qofkan raadinayso waa dhaawac hadda isbitaal u qaadi rabnaa waxaana joognaa guri hooyinka iyo dhaawac ku yahay haddaa la qaadi rabaa waa orday waxaana tagay isbitaal madiino oo markaas la geeyey meydka ee dhaawaciisa intuusa dhiman ka hor ahaa dul tegey ha yeeshee waxaan la kulmay caadiyan markii kaa tan badato murugada xitaa ooyintu waa sheegaysaa xasan waayo mataqaanaa waxa xataa dhacay waa rumaysa waaye in cabdisaar oo la yidhi waa dhintay waa rumaysa waaye marka ilaa subaxii qabriga marka la gelinayo aan ilin iga timid inta ka hor xataa waxay ila hayaan wax oo iska caadi macquul bay lama ahaanba inuu cabdisaar dhintay marka subaxii habeenkii marka mid bari ahay ayaa waxaan go'aansaday in cabdisaar waa fikiray waxaa yidhi maxaa cabdisaar u arguyi kartaa keliya waxaan go'aansaday marka in fikirkii iyo maskaxdii cabdisaar uu lahaa iyo hadafkiisii saxaafadeed in aniga halkiisi kasii wado aan aan joojin habeenkaasa go'aansaday isla markiiba waa ku dhaqaaqay cabdisaar wuxuu ahaa qoyska wuxuu ahaa lafdhabarka waayo wuxuu ahaa curadka hooye ayuu ahaa wuxuuna ahaa qofka cidda masruufaya xilliga oo wax laga deeq laga sugaya ama raashin ama cunno ama waxbarasho qofkii cidda lafdhabarka u ahaa wax laga sugaya la eeganaya ayuu ahaa inkastoo wariyaal badan siyaabo kala duwan loo dilay haddana dilalkii ugu naxdinta badnaa ee mahadhada reebay waxaa ugu weynaa kuwii ay ku baxeen liibaan cali nuur iyo hindiye xaaji maxamed oo ahaa lamaane nolosha wadaagayay kana wada tirsanaa idaacadda afka dowladda ku hadasha ee raadiyo muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaan weydiiyey halkii ay ku dambeeyeen carruurtii ay ka tageen liibaan iyo hindiya oo rajo iyo agoonba ah runta carruurta aad iyo aad baa muxuu ahaa looga warhayaa dowladda soomaaliyeed baa ka warhaysa si loo daryeelo oo looga warqabo waxaa isla shaqadii ay hayeen liibaan iyo iyo hindiye lagu shaqaalaysiiyey laba qofood ama laba laba la dhashay labadoodii oo gabar hindiye la dhalatay oo ah gabadha carruurta gacanta ku hayso caawinaysay iyo muxuu ahaa khadar cali nuur oo liibaan daadi ka yareeda oo labaduba halkan ku tababartay xirfadlayaal noqday shaqaale ah xuquuqda ay qaadan jireen qaata si carruurta ay u daryeelaan oo ay uga warqabaan carruurtana waxaa gacanta ku haysa hindiyo hooyadeed muxuu ahaa ayeeyadood marka waa ka warhaynaa sidoo kaleetana magaalada waxaa dhinac ka jooga adeer cali nuur liibaan aabihiis oo isaguna ka warqaba xaaladda carruurta marka waa qoys wasaaradda ka tirsan oo wasaaradda iyo dowladdu ay ka warqabaan xarumaha warbaahinta ee dilalka iyo qaraxyadii muqdisho ka dhacayay ku waayey howlwadeennadooda ayaa waxaa ka mid a tv-ga universal sida uu ku waramayo cabdulaahi axmed nuur oo ah tifaftiraha tv-ga universal ee xafiiska muqdisho dabeeqadii sanadkii lasoo dhaafay haddaan tusaale usoo qaato ilaa afar qof oo holodeennada universal uu ku jiray allah u naxariistay cawil daahir salaada ayaa geeriyooday oo qarax ku geeriyooday sidoo kale allah u naxariiste weri timcade ayaa la dilay waxaad ogtoo kale saddex weriye oo kale iyana inay ku dhaawacmeen magaalada muqdisho qaraxyo horey loogu xiray weeraro lagu qaadayo guryahooda jooga iyo qaraxyo kaleoo dadka shacabka ay la qabaan kuwaasi oo dhibaatadii iyo xanuunkii gaaray waddanka uga cararay waxaa kaloo xasan marka laga tago dilalkaasi iyo dhaawacyada gaaray warbaahinta aad og tahay in dhowaan lagu soo weeraray xaruntii telefishinka universal oo ciidamo ka tirsan booliiska ay xaruntii soo weerareen oo ay ugu yaraan toban daqiiqo rasaas socotay ay xaruntii ay ka dhacday dhaawacyo ay gaareen dhismayaashii xarunta iyo qaar ka mida qalabkeenii weliba xilligaasi oo barnaamij subaxeed toos ah uu t v-ga ugu jiray marka waxaad u malaysaa in mararka qaar dhinacii dowladda qudheeda ay caqabado iyo culaysa ka imaanayaan tifaftiraha idaacadda mustaqbal cabdishakuur maxamed maxamuud ayaa isaguna sheegay in qaraxyo kala duwan oo ka dhacay magaalada muqdisho ay uga geeriyoodeen howlwadeenno lafdhabar u ahaa idaacaddaasi annaga oo kale ka mustaqbal ahaan laba weriye ayaa inooga geeriyootay magaalada muqdisho waxaana ay kala ahaayeen weriye maxamed cali nuxurkey oo ka mid ahaa howlwadeennada mustaqbal kaas oo la dilay siddeed iyo tobankii bishii maaj laba kun saddex iyo toban waxaana uu ku dhintay qarax ka dhacay nawaaxiga hooyooyinka waxaa jiray weriye kale oo ay marxuum nuxurkey wada socdeen oo cabdirashiid nuur ibraahim la yidhaahdo isna dhaawacmay walow dhaawaca uu markii dambe ka kacay sidoo kale kow iyo labaatankii bishii juun sanadkii laba kun afariyo toban waxaa la dilay tifaaftirihii guud ee raadiyaha mustaqbal allah u naxariistay weriye yuusuf axmed abuukar yuusuf keenaan oo ka mid ahaa suxufiyiinta ugu caansanaa caasimadda yuusuf keenaan waxa uu ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay degmada xamarweyne iyadoo aan ilaa iyo hadda aynan heenin cid falkaasi loo soo qabtay ama cadaaladda loo horkeenay weriyaasha xilligan ka dhex shaqeeya gudaha magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mida gobollada dalka soomaaliya ayaa la kulma xaalado adag oo ka soo gaara howlaha warbaahineed ee ay bulshada u hayaan waxaana ay tirsanayaan inaan lagu tixgelin shaqooyinkooda iyo helitaanka xogaha ay u baahan yihiin sida uu tilmaamayo cabdulaahi axmed nuur oo ka tirsan universal t v dabcan dad badan way ogyihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan warbaahinta madaxa bannaan ee soomaaliya ka shaqaysa waana meelaha ugu khataraha badan marka la fiiriyo dunida waxaad og tahay in warbaahinteena aanay suuragal u hayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dowladda ka soo horjeeda ee al-shabaab haddii ay ahaan lahayd kalsoonida wada shaqayneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedyada ay kala kulmaan al-shabaab ad og tahay dhinacii dowladda qudheeda waxaa jira culayssi warbaahintii ka haysta hadday ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan gaar ahaan ilaha wareed ee dowladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin caqabadaas ayaa noqotay tan ugu weyn ee haysta warbaahinta labadii sano ee u dambeysay waxaa kaloo jirta cabsi guud oo ay qabaan warbaahinta oo ah inaanay qabin kalsooni ay si xornimo ah mararka qaar wax kasta oo jira ay ugu sheegi karaan hadday ahaan lahayd dhinaca al-shabaab iyo hadday ahaan lahayd dhinaca dowladda marka waxaad u malaysaa uun guud ahaan in lagu shaqeeyo qaab xeeladaysi ah oo ah qofku siduu ku nabadgalaa ugu yaraanna bal aan dadkii shacabka wax ugu gaarsiin karnaa si aanay kaalintii warbaahinta meeshaasi guud ahaan soomaaliya uga bixin ugu dambayntii agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala ayaan hordhigay waxyaabaha uga qorshaysan inay ka qabtaan tacadiyada dhinacyada kala duwan leh ee loo geysto saxaafadda soomaaliyeed wasaaraddu waxay wadaa waxay isugu jirtaa muxuu ahaa saddex qaybood mid waxay tahay in salka loo dhigo shuruuc iyo hay-ado iyo nidaam ilaaliya xuquuqda saxaafadda oo jiraya wakhti dheer taas maxaa ka mid a waxaa ka mid a xeerkii saxaafadda waad ogta wakhtiga lasoo geliyo oo noqon doona meesha aas-aaska ama saldhigga oo noqon doonta ee ilaalin doonta xuquuqda qofka saxafiga ah oo ah waxa ugu weyn xeerku uu taagan yahay kaasoo hadda ka mid a shuruucda horatebinta leh ee hortaalla muxuu ahaa goraha baarlamaanka markii dib u eegis lagu sameeyey waxaa ka mid a in aan dhammaystirnay dhismaha guddiga ilaalinta badqabka saxafiga soomaaliyeed oo ka kooban muxuu ahaa saxaafadda iyo dowladda iyo bulshada rayidka ah saddexdaas inay si wada jira guddi ulahaadaan guddigaasina uu si toosa uga howlgalo sidii loo ilaalin lahaa xaaladda mxuaha saxafiyiinta taasina waa arrinta labaad arrinta saddexaad waxay tahay in inta shuruucda iyo duruufaha iyo wuxuu muxuu ahaa ay diyaargaroobayaan inaanan ku simine aan u howlgalno in hadda xaaladaha jira aan la falgalno oo ah haddii tacadi ku dhaco saxafiyiinta inaan si deg dega uga jawaabno laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ilaa labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa guud ahaan soomaaliya lagu dilay lixdan iyo lix weriye waxaana sanadkii weriyaasha ugu badan la dilay uu ahaa labada kun iyo labaiyo tobankii warfidyeenada soomaaliyeed ayaa ku dhex shaqeeya seef laba af leh waxaana si joogta ah ay ula kulmaan hanjabaado iyo cagajuglayn uga yimaada dhinacyada kala duwan ee ku hardamaya siyaasadda dalka waxaana weriyaashu ay la meel joogaan oo rahsuugaaneedkii soomaaliyeed ee ahaa hashay uu laba midig la dheelmay dhanna uma fayooba xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste somalilan waxay hanatay nabadgelyo iyo hannaan doorasho oo caalamka oo dhan looga garaabay inuu yahay mid dimuqraadi ah saxaafadda somalilan waxay u badan tahay wargeysyo iyo telefishinno madax bannaan marka laga yimaado kuwa ay dowladdu maamusho kama jiraan raadiyaal madax bannaan inkastoo laga dhegaysto idaacadaha voice of america b b c iyo idaacadda dowladda ee rediyo hargeysa waxaase xubno ka tirsan warbaahinta madaxa bannaan loo geystay xadhig xilliyo kala duwan iyadoo xarumo warbaahineedna albaabada laysugu dhuftay inkastoo markii dambe badankooda la fasaxay hay-adda xuquuqda aadanaha somalilan waxay sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka diiwaan gelisay in shan iyo soddon qof loo qabtay kiisas la xidhiira xorriyadda hadalka kuwaasi oo siddeed iyo labaatan ka mid ah ay ahaayeen suxufiyiin waxay kaloo hay-addu sheegtay in dad badan loo xiray aragtiyo ay ku gudbiyeen baraha bulshada sida facebook warbixintan waxaa isku soo dubariday sahra ciidla nuur saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan waxay la jaan qaaday sannadkii kii warbaahintu duruufaha qallafsan waxay la wadaagayeen nolosha dadku xilligaasi sidii ay ahayd balse warbaahinta waxa u gaar ahaa tacadiye kaga imanayey dadweynaha iyo siyaasiyiinta sida uu iiga waramay yuusuf cabdi gaboobe oo ka mida wariyayaashii ugu horreeyey ee xilligaasi ka howlgelayay wargeysyadii ka soo baxayay magaalada hargeysa wargeysyadaa ugu horreeyey oo aan ka xusuusto wargeyskii codka hargeysa jamhuuriya iyo xurriye oo lagu soo daabici jiray waraaqaha ee foorka waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in xarumaha wargeysyada lasoo weeraro oo dad hubaysanay oo cadhaysan oo amba ka cadhaysan warar la daabacay amba qaar amba war la daabici waayey dad hubaysan oo wargeys weeraray ama wariyo weeraraya siday siday wax u dhici jireen wallahi matalan wargeyska jamhuuriya xaruntiisa waa lasoo weeraray waa la gubaybaa bartamihii sagaashanaadkii waxay saxaafaddu ku tallaabsatay horumar muuqda kadib markii wargeyska jamhuuriya uu keenay adeegii ugu horreeyey ee internetka inkasta oo aanay somalilan ka jirin idaacado madax bannaan oo si gaara loo leeyahay haddana waxaa ka howlgala telefishinno wargeysyo iyo websaydyada ama warbaahinta elektaroniga waxaana jira qodob dastuuriya oo ogolaanaya madax bannaanida saxaafadda iyo guud ahaanba xorriyadda hadalka waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex doctor cali suudi diiriye oo ka waramaya xorriyadda uu dastuurku siiyey saxaafadda iyo guud ahaanba bulshada qodobka laba iyo soddon ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan ayaa qeexaya xorriyadda ra'yi dhiibashada qoraalka hadalka muuqaalka suugaanta ama dhammaan in qofku uu xorriyaddii hadalkiisa ku cabiri karo runtii waddamada adduunka ama afrika ha noqoto saxaafadda somalilan xorriyadda ay haysato runtii waxaan odhan karaa meel haysataa ma jirto laakiin mushkiladda jirtaa waxa weeye iyagu ma dhowrsoo yihiin anshaxeedii ma leeyihiin aqoonteedii ma leeyihiin tababarkeedii ma qabaan inkastoo ay saxaafaddu si xora uga howlgasho somalilan haddana waxaa jira cabashooyin ay mararka qaar warbaahintu ka muujiso qaabka ay ula dhaqmaan mas-uuliyiinta qaar iyo ciidamada booliisku waxaana inta badan la maqlaa wariye la xidhay mid laga hor joogsaday goobuu war ka doonayo kuwa maxkamad la geeyey iyo warbaahinta qaar oo guud ahaanba la xayiray wargeysyadoodii waa kan guddoomiyaha ururka suxufiyiinta somalilan ee solja maxamuud cabdi jaamac xuuto waxaa ka mid ah ny xayaraadii wargeyska foore la saaray ny sanadka ah waxaa ku jiray ny xukun ku dhacay ny suxufiyiin gobolka gabilaya waxaa ka mid ah ny wariyaal ny ciidamada qaarkood gaar ahaan booliiska iska hor imaadyo runtii keenay in ay dhibaata soo gaadho oo qaarkood dhakhaatiirta u jiifaan qaarkoodna runtii dhibaatooyin kale ay lasoo darseen dhacay sidoo kale n dacwado iyaguna n saxaafadda ka dhana baa socda oo runtii n maxkamadaha ka socda waxaan arkaynaa culays soo kordhaya oo ah munaasabado kala duwan oo runtii sanadkan jiray bay saxafiyiintu cabasho kasoo muujiyeen qaabka ay warbixinaha u helaan iyo qaabka ay access ugu helaan inay galaan oo kale inay dhibaata ka taagan tahay markaad waxaad moodaa inay qaabkii maamul hay-adaha dawladda iyo nay saxafiyiintu runtii inaanay isku xidhnayn gaar ahaan inay xagga nay xukuumadda inaanay runtii qorshe iyo siyaasad cad ka lahayn qaabka ay saxufiyiinta ula macaamilayso taasoonu aragno runtii caqabada koowaad sidoo kale saxafiyiinta laftooda ay ka xadgudbaan ama aanay dabaqin oo runtii labada dhinacba caqabad ay ka keento ugu yaraan afar wargeys ayaa la sheegay in shantii sannadood oo ugu dambeeyey la xayiray kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen laba wargeys oo ruqsadda loo diiday sidaasi daraaddeedna aan soo bixin iyo labada wargeys ee haatuf iyo foore oo xukunno maxkamadeed ku dhaceen wargeyska haatuf ayaa ruqsaddii ay ku howlgelayeen lagala noqday sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii balse markii la sii daayey waxay mas-uuliyiinta haatuf maxkamadda u gudbiyeen dacwaday ku dalbanayaan in magdhow laga siiyo khasaaraha soo gaadhay waa kan yuusuf cabdi gaboobe oo ah guddoomiyaha wargeyska haatuf sanadkii labada kun iyo afar iyo toban ayaa la xidhay waxaa dabata ku dhacay laba xukun xukunka hore wuxuu ahaa bishii abril labada kun iyo afar iyo tobankii ruqsadii waa laidinkala noqday markii dambe ayaa haddana bishii juune isla sanadka ayaa maxkamad kalena saaray waxay xukuntay maxkamadaasi aniga iyo tafatiriyii wargeyskana lanagu xukumo xadhig min saddex sannadood iyo afar sannadood ah wax yar kadibna madaxweyne siiraaha iyadoo culays badan gudaha iyo dibaddaba kaga dhacay ku amray xereereeyaha inuu warqad qoro oo lanaga soo daayo jeelka sidii baanu kusoo baxnay muddo iminka saddex sannadood iyo badh laga joogo ayaanu dacwad ka furannay maxkamadda aanu ku doonayno magdhow magdhowgaas oo ah annaga waxa lanagu xukumay inaanan wargeys soo saarin ruqsadii baa lanagala noqday laakiin dee maanu soo saarin sharcigii waanu hogaansanay hase yeeshee waxaan meesha qaban biliiskan xaruntayadii qabsaday ee shanta sannadood ilaa iminka haystay ayaanu kolkaa maxkamadda ka dalbanay in magdhow lanaga siiyo laba wargeys oo kale aanu soo saari jiro iyaga aan xukumba ku dhicin oo aan cidna soo dacweyn oo ahaa somaliland times iyo alhatif alcarabi labadiina way naga xayireen garyaqaan maxamuud cabdiraxmaan xaaji nuur oo ah qareen madax bannaan ayaa v o eda uga warramay wargeysyo iyo wariyayaal uu dacwadooda gacanta ku hayay oo qaarkood lagu riday xukunno ganax lacageeda kiisas badan baan horta gacanta ku hayay muxuuha sare iyadoo saxaafadda war beena iyo sumcadilis baad samaysa laleeyahay oo maxkamad madaniya la horgeeyey oo magdhow lagu xukumay taa looyar baanka waxaa kaloo looyar ka ahaa iyadoo muxuu ahaa saxaafadda lagu eedeeyay war beenaad sheegtay iyo sumcadilis baad samaysay oo laakiin cidda ka cabanaysaa ay markii horena tahay niman ganacsadaa ganacsato ah markan dambena ay tahay niman mas-uuliyiin oo dawladda muxuu ahaa xilal sare ka haya oo ciqaab lagu xukumay oo saddex iyo afar sano iyo shan sano lagu xukumay oo laakiin dhacdooyinkiina isku mid yihiin dadkii cabanaya ay kala duwan yihiin horta taa kuwaa gacantan ku hayi sare waxaa lagu xukumay magdhow shan boqol oo kuna shan boqol oo kun oo dollar may dacwadii ilaa iminka maxkamadda rafcaankay taallaa banjimiyan sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii laba wariyo oo ku sugan magaalada boorama oo ka tirsanaa bahda websaydyada ama warbaahinta internetka laga daalacdo ayay maxkamadda gobolka awdal ku xukuntay min laba sannadood oo xadhiga racfaan ay ka qaateen ururka suxufiyiinta ee soolja ayaa dacwaddaasi lagaga dhigay min hal sannadood oo xadhiga waxaana taasi suurto gelisay in xadhigaasi loo iibiyo looguna iibiyo qadar lacag ah oo dhan saddex milyan oo shilinka somalilanna una dhiganta ku dhowaad kun doolarka maraykanka isku geyn koob iyo soddon kiis oo warbaahinta ka dhana ayaa la diiwaan geliyey saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey in ay somalilan ka dhaceen kiisaskaasi oo qaarkood lagu dhammeeyey bannaanka kuwa xabsiga ayaa laga sii daayey halka tiro koobanna loo gudbiyey maxkamadaha warbaahinta ayaa marka kiiskooda loo gudbiyo maxkamadaha lagu xukumaa xeerka ciqaabta guud inkastoo uu jiro xeerka saxaafadda oo soo baxay sannadkii labadii kun iyo afartii haddana waxaa la sheegaa in xeerkaasi uu weli qabyo yahay oo aan lagu qaadi karin dacwadaha lagu soo eedeeyo warbaahinta waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka cali suudi diiriye oo faahfaahin ka bixinaya xeerkaasi xeerkaasi saxaafaddu ma aha xeer runtii koobaya ama dhammaystiraya dhammaan falalka ay galaan xubnaha saxaafadda ka howlgala ama wariyayaashu sababaha aanu u lahayn maxaan ku dhaha aan loo raaci karin waxaa ka mid a sharciyan ma laha magdhow magdhow xadaysan oo xadidan ma laha ganaax xadaysan oo xadidan ma laha maxaan ku dhahdaa mihnad ka qaadis xadaysan oo xadidan mar haddii aanu intaa midna lahayn oo aanu macnihii dabar qofkii maxaanku dhaha wariyaha ahaa ee leexday dabar wax u noqonaya aanu lahayn sababta aan loo dabiqi karin xeerkaasi dee waa luub hooldiskaasuu leeyaho qabiyo ayaa ku jirta guddoomiye cali suudi diiriye waxa uu intaasi ku daray in sababta keenta in muddooyinkan dambe ay kor u kacday beegsashada saxaafaddu ay tahay eeda ka timaada dhinaca wariyayaasha way darjiidhaanoo way tallaabaanoo mararka qaarkood waxay keenaysaa warkana uu gudbinayaa nabadgelyada inuu waxyeelo xasiloonida inuu waxyeelo kala dambaynta inuu waxyeelo taa macnaheeduna maaha suxufi baan ahay oo wax alaale waxaan doona ayaan yeelaya laymana xidhi karo ma jirto adduunyada xorriyad mudlaqa oo iska sii daysana sharci baa xadeeya balse guddoomiyaha ururka soolja maxamuud cabdi jaamac xuuto ayaa sheegay in ay bilaabeen tababaro heer jaamacadeeda oo ay wariyayaashu ka faa'iidaysanayaan mar walba waxaa laga cawdaa aqoonta saxaafadda oo jaamacadda hargeysa ayaanu ka bilownay fasallo loogu talagalay aqoon heer jaamacadeeda inay saxafiyiinta somalilan runtii ay helaan kuwaa soo socda runtii warbaahinta ayaa caalamka intiisa badan kaga jirta kaalinta awoodda afraad ee dowladnimada balse waxaa jira shuruuc iyo qawaaniin aanay marnaba ka tallaabsan karin xorriyadda saxaafaddu waxaana la tilmaamaa in helitaanka warbaahin madax bannaan oo hab xirfad iyo aqoon leh u howlgashaa ay kaalin muhiima ka qaadan karto dowlad wanaagga iyo horumarka bulshada mahadsanid sahre ciidla nuur in ka badan labaatan sano puntland waxay inta badan ahayd nabad waxaana soo hogaaminayey siyaasad deggan oo marba xukunka ay si nabad ah isugu dhiibayeen hogaamiyaal kala duwan hase yeeshee sannadihii u dambeeyey ma degganayn xiriirka u dhexeeya maamuladii kala duwanaa ee soo maray puntland iyo saxaafadda waxaa la xiray suxufiyiin waxaa shaqada laga joojiyey hay-ado warbaahineed sidoo kale waxaa suxufiyiinta puntland ay ka dacwoodeen in laga xayiro inay tagaan goobaha shirarka jaraa'id iyo in sidoo kale loo keeno macluumaad lasoo tafaftiray warbixintan waxaa inoo haya nuux muse birjeeb ururka suxufiyiinta ay ku midaysan yihiin puntland ee maab ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan isfahan iyo wada shaqayn dhex marta suxufiga iyo hay-adaha amniga si looga gudbo caqabadaha soo noqnoqda inkastoo xiliyadan dambe uu yaraa cabashada saxaafadda marka loo eego xiliyadii hore haddana waxaa jira arrimo badan oo suxufiyiinta ku dhaqan puntland ay doonayaan in laga gudbo guddoomiyaha ururka suxufiyiinta puntland maxamed daahir caansan oo u warramay v o a ayaa tilmaamay inay jiraan caqabado wila taagan islamarkaana ay dhinac wadaan dadaallo isfahan dhalin karaa marka ugu horeysa waxaa jirta oo dhici jirtay in booliska ay la soo xiriiraan mas-uuliyiinta dowladda ama ganacsato saameyn leh kadibna ay yiraahdaan hebel ha lasoo qabto qof suxufi ah oo ay warbixin qoray ama war uu sheegay aysan ka helin kadibna uu taliyadu intuu baxo ama amro ama ciidan uu diro qofkii lasoo qabto waana la-aan waxaa yirahdaa xabsigii loo waxaweye la geeyo ama saldhiga taas waa koobay ka tahay tan labaadna waxa waaye xiliyada munaasabaduhu ay jiraan ama shirarka waaweyn ama iskuimaatanada ama maxaa wufuudda ay waxaa la yirahda ay imanayso ayaa waxaa dhacdaa in gacanqaad mararka qaarkood hadallo intii laisku taagtaago saxaafigii hawsha ku jiray askarigii markaasi meesha hawsha kahay ka hayay intii laishadal maxaa la yirahdaa dhaafo uu gacanqaad uu gaaro oo markaasi ama wax laga jebiyo qalabkiisi wax laga jebiyo ama isagiiba waxa jirkiisi difreete la gaarsiiyo sanadkii lasoo dhaafay ma aysan badneyn dhacdooyinku laakiin waa uu dilay waa uu jiray tacadi waa uu jiray waxaa jirtay dil baa jiray o maxaa la yiraahdaa gaalkacyo ka dhacay september oo weli hadeertan aan laga hayn wax jawaaba maxaa la yiraahdaa qoliyii dambe baarista iyo booliska waxyaabahaasoo dhan way jiraan anagu sanadkii lasoo dhaafay laba shir oo ballaaran baan ku qabanay b d r c garowe oo isugu yimaadeen booliska iyo maxaa la yiraahdaa iyo laamaha laamaha ammaanka kala duwan aan idhaahda iyo saxaafadda bulshada rayidka garsoorayaal qareeno ay isku yimaadeen sanadka sidoo kale may waanu qabanay waxa ujeedadu ay tahay in la wada hadlo laisku yimaado la abuuro jawi nabdoon oo uu saxafigu ku shaqayni karo cabsi la-aan handadaad isagoo aan ka baqayn isagoo aan la faafreeben waxa uu sii deynayo waxaa moodaa kulamadaas kadib in ay soo dhawaansho u dhacayo in laisla soo xiriirayo in booliiskii horey amar ka qaadan jira ururkii lasoo hadlayo uu leeyahay war waxaa laga dacwoonaya wariye hebele sidee wax u jiraan aan isku nimaadno aan wada hadalno wasaaradda warfaafinta sidoo kale gacan bay ka geysatay oo aan rabaa inaan halkan fursadan uga mahad celiyo wasiirka hore wasaaradda warfaafinta cabdi xirsi qarjab oo in badan oo dadaal ah ururka iyo waxaa la yirahda iyo wasaaradduba ay ka wada galeen sidii xal looga gaari lahaa kiisas labaatan kor u dhaafaya laba kun iyo sideed iyo toban nasiib darro dilkaas oo jiray iyo maxaa la yiraahdaa gacanqaad ciidamada madaxtooyadu ay sameeyeen february kasokow xabad ayaa lagu riday mid kamid ah maxaa la yirahda agaasimayaasha magaalada boosaaso idaacadda daljir xarunteeda waxaa dhacday inay suuragal noqon weyda in lasoo qabtay askarigii xabadda riday booliskii la hadalnay maamulkii la hadalnay maxaa la yirahdaa gobolka iyo degmada la hadalnay maxaa la yiraahdaa saldhigyaashii qof soo qabta baa la waaya qof naga soo garbaxa baa la waaya saxaafadda naftirkeedu ma nihin ma dhihin waxaan ceeb kasalayn baanu nahay qof bini aadan baa layahay qof khalad waa u dhici karaa laakiin waxaa muhiima waddada loo marayo in la iska saxo eedeynta saxaafiga laba siyaaboodba way dhici kartaa in qof wax laga tabanayo saxaafiga waxaa fiican in si degan ururkii loola soo hadla ama ciddii mas-uulka ka hayd xaruntaasi ama isagaba laftirkiisa lawada hadlo war saasaa la yiri saasaa qortay saasaa jirta waa la isfahmi karaa sulx bay ku dhamaani kartaa kasokow maxkamad buu qofku tegi karaa ama hadduu mas-uul yahay ama hadduu waxa individual yahay wuu u dacweyni karaa wariyihii taasaa ka fudud in sideed saac habeenay guryo la isugu soo dhaco afhayeenka booliiska puntland kornel cabdiwaaxid cabdulla warsame ayaa dhankiisa u sheegay v o a inuu jiro isku soo dhowaansho saxafiyiinta puntland iyo dhanka booliiska si looga gudbo isqabqabsiga waxaa jirtay muddooyinkii hadda lasoo dhaafay sanadkii dhoweydiiyo sanadkii ka horreeyey inaanu shirar yeelannay inaannu isu soo dhowaanay inaannu ka sheekaysannay waxyaalaha iyagu ay tabanayaan iyo waxyaalaha annagu markaas aan danaynano aan leenahay ha laga istaago inaanu samaysanay guddi boliiska iyo guddi saxaafadda ah inaanu wada shaqayn buuxda yeelanay in ay isu soo dhowaadeen ciidamada amniga iyo saxaafaddu saxafiyiinta puntland hadda joogta si fiican ayay u shaqeeyaan intaan ka ognahay ciidanka booliiskana si fiican bay wada shaqayn u leeyihiin dowladdana wada shaqayn fiican bay leeyihiin aad iyo aad baana arrintaas waxaa ka dambeeyey markaanu shirar badan wada yeelanay sida hadda shirka maanta noo socdaoo kale mar walbana waxbaa noo kordhaya waxa weeye wareeyaasha waxay ka shaqeeyaan horumarka waddanka nabadgelyada ciidamada booliiskuna haddee mar walba iyo amniga dhammaan ciidamada amniga oo dhan waxay ka shaqeeyaan sidaasoo kale iyaguna haddee amnigiibay ka shaqeynayaan ayagoo kale waxyaaba aad ku eheynaysaan oo isleedihiin qaladaadkasi qaladaadkasi inta badan suxufiyiinta sameeyaan
wallaahi markii hore haddee aqoonta xaggeed oo kale suxafigu ma aha waa maado la barto weeye oo maaragtay dee u baahan aqoon badan ninku hadduu iscambaras intaas kusoo qaatay yalaa saxafi baan ahay oo arrimo hadda markaas dalka dhibaato u keenaya ama amniga dhibaato u keenaya ama horumarka hadduu ka hadlo oo kale baa jiri jirtay laakiin hadda war xunoo lagu waaweeye arrintaas hadda ka hor baanu kala talinay inay dee aqoontooda dhisaan inay sharciga ilaaliyaan inay wararka ay taminayaan ay ka fiirsadaan arrimahaasoo dhanna badankooda way saxeen marka halahaasay joogtaa hadda arrintu marka la yirahdo dad badan ayaa aaminsan in labada dhinac ay leeyihiin qaladaad sababaya inuu yimaado isfahan la-aan joogto ah iyadoo laga gudbayo sharciyada iyo xeerarka kala hagaya sida uu qabo doctor cabdifataax nuur axmed ashkir oo ka diyaariya b h d qorsheynta warbaahinta islamarkaana xukuumaddii hore ahaa wasiiru dowlaha warfaafinta nuux walaal waad mahadsan tahay haddaan soo koobo khilaafka u dhexeeya inta badan dowladda iyo warbaahinta ama warfidiyeenka soomaaliyeed waxaa lagu soo koobi karaa khilaafkaasi dhowr qodob oo kale ah ugu horeyn warbaahintu ama maaragtay wartibayaasha ama suxufiyiinta ka howlgalaa warbaahinta soomaaliyeed uma tababarna tababarkii la rabay amaseba ma lahan aqoontii la rabay oo ay ahayd in ay ka howlgalaan taasoo hagaysay ama tusinaysay wadada saxda ah ay shaqadoodii u gudan lahaayeen dhinacaas waxaa la odhan karaa warbaahinta qalad ayaga kuleh dhinaca kale haddaan usoo laabanno oo laamaha amniga ee dowladda ah iyo khilaafaadka u dhexeeya golaha fulinteeda dowladda iyo wariyaasha waxaa la odhan karaa in dowladdu naftigeedu marka ay arinta saxafiyiinta dembiyada gale ay la tacaalayso ayaan u marin wadada saxda ahayd oo la rabay taasoo ah in wariye markaad ka dacwoonaysid waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka in loo maro boolisku dowga uu qaado kadib wariyaha lagu soo oogo dacwad maxkamaday xukunto maxkamadda marka xukunto kadibna go-aankeeda la qaato taa ma dhacdo inta badan waxaa dhacda in dowladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacadi ugu geysato oo ay u xirto oo ay xabsiga u geysto taas ayaa waxay keentay marka in dowladdii iyo warbaahintii oo dhinacah ayaan isfahmi karin marka arrinka waxaan kusoo guuranadaya waan dhihi karaa waxaa weeye qaladka jira waa qalad labada dhinacba ay leeyihiin waxaase loo baahan yahay in la meel mariyo sharciyadii la rabay in la meel mariyo oo ilaalinaysay xuquuqda wariyaha isla mar ahaantaasana dhowraysay heebadii dowladnimo sharciyadaasi in badan oo ka mid ah dalka mamaysan hirgelin waxaana looga baahan yahay marka in sharciyadaas ay hirgalaan hay-adaha maaragta warbaahinta ka shaqeeya ama guddiyada saxafiyiintuna in ay ka shaqeeyaan in ay sharcigaas ay maalmariyaan si loo kala badbaadiyo isku dhaca ka iman kara dowladda dhinaceeda iyo wariyaashuba madaxda maamulada ayaa isku daya inay ishortaagaan hay-adaha warbaahinta si ay uga hortagaan in saxafiyiinta ay wax ka sheegaan maamulkooda iyagoo aan dib u eegin xeerarkooda warbaahinta oo tilmaamaya madax bannaanida saxafiga nuux muuse birjeeb v o a garowe mahadsanid nuux muuse birjeeb inkastoo halista ay waajahayaan suxufiyiinta degaanada kala duwan ee soomaalidu ay kala duwan tahay haddana waxay ka siman yihiin in maamullada degaanada ay ka howlgalaan ay isku dayaan inay xakameeyaan macluumaadka bulshada u danta ah balse maamullada kala duwan ay u arkaan inay wejigabax ku noqon karaan qaar ka mida suxufiyiinta oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inay jiraan dadaallo nidaamsan oo maamulladu ay si kala gooni ah u wadaan kuwaasi oo lagu xayirayo gudbinta macluumaadka suxufiyiinta qaarkood waxaa qasab ku noqotay inay iyagu isxakameeyaan kana baqaan inay tabiyaan sheekooyinka qaarkood iyadoo sababtu aysan ahayn in sheekadu u qalanto in la tabiyey iyo in kale balse ay tahay iyagoo ka cabsanaya in waxyeelo loo geysto sida in la dilo ama la xidho ama ay aflagaado u geystaan kooxo ka qowlaysta baraha bulshada oo taageera maamulada kala duwan kuwaasi oo bartilmaameedsada suxufiyiinta iyo dadka kale ee macluumaadka u gudbinaya dadweynaha barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayey dabaaldegga maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wariyayaasha idaacadda voice of america xasan kaafi qoyste sahre ciidla nuur iyo nuux muuse birjeeb oo barnaamijka igala qayb galay inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkaynala socotiinaya halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatan gabagabada idaacadda ayaanu kusii dhownahay xuseen barre aadan aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa qaar ka mid a xuseen mahadsanid saara golaha sanadka ee maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu buriyo go-aanka diidmada qayaxan ee uu madaxweyne trump kaga hor yimid qaraar uu golaha koongareesku uu horey u gaadhay kaasoo dhigayay in dowladda maraykanku ay joojiso taageerada ay u fidiso isbahaysiga sacuudiga hogaamiyo ee la dagaalamaya xuuthiyiinta yemen inkastoo codayn uu golahu qaaday ay saddex iyo konton senatar taageereen burinta go-aanka madaxweynaha halka shan iyo afartan kalena ay kasoo horjeesteen haddana tiradaasi ma ahayn mid buuxinaysa tirada uu xeerku dhigayo ee ah in saddex meelood oo laba ka mid ah boqolka senatar ee ka kooban yahay golaha senatku ay isku raacaan arrintaasi si ay meelmar u noqoto maamulka madaxweyne trump ayaa hore u diiday ama diidmada qayxan ee vitoga u adeegsaday qaraarka koongareska waxaanuu madaxweynuhu sheegay in sacuudigu uu yahay saaxiibka maraykanka islamarkaana uu yahay cadowga iiraan mahadsaned xuseenow haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada narsanaynaa cabaar innaga iyo dhegeystayaashuba waa heestii leyla iyo codka fanaanka cabdifataax mukhtaar
qalbiga naxamada danaynta lafyaha kugu yaal rajaynta kululaya ubaxiyo caleenta cadaa kundhingaxa yamuunta kululaya ubaxiyo caleenta adaa kulingaxayamuunta qalbiga naxamada danaynta lafyaha kugu yaal rajaynta kululaya ubaxiyo caleenta adaa kulingaxayamuunta kululaya ubaxiyo caleenta adaa kulingaxayamuunta cashaqanigulodhay xusuusta dhibkiisaanigalaliita shaqanigulodhay xusuusta dhibkiisaanigalaliita naftayda la xawgiyo hafiifta laylaaylitaqada dareenta dartaaliqi weydayoonta rabbaa u hayeeladnaanta admaadigu qabailaabta ebbaa u hayeeladnaanta gacalaygu qabanilaabta naftayda la xawgiyo hafiirta laylaylitaqada dareerta dartaaliqi weydayoonta rabbaa u hayeeladnaanta admaadigu qabanilaabta ebbaa u hayeeladnaanta gacalaygu qabanilaabta
heeskaasi leyla iyo codka fanaanka cabdifataax mukhtaar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laantaaf soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aduu luminay nishaarta laylay noqotee guddoonta liskaanu dhulaya haanta dhulaygana ila wadaagta liskaanu dhulaya haanta dhulaygana ila wadaagta
This is VOA.